galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacaddeenna galabta ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idin kaga imaanaysa washington
waa subaxnimo sabti ah oo bisha juunad sanadka labada kun iyo koob iyo labaatanka ay tahay shan waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha lixiyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitrban iyo boggeena internetka ee v o a somaali com idaacadda galabnimona waxaa idinla socodsiin doona ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah sahre cabdi axmed
aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeena galabta waxaa ka muda waraysi aan la yeelanay guddoomiyaha guddiga doorashada ee somalilan
muranna ma jiro farsamona ma jirto wax walba waa hagaagsan yihiin siday ahayd bay u socdaan xusbiyada qaranka ayaa jooga goobjoog ka ah iyaga dee shacabka ka dareemi lahaa shacabka iyaga maarata shacabku doortay iyagaa ka wakiila musharaxiinta iyagaa soo sharxday haddii wax yari jiraan dee iyagaa ka hadla lahaa waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan qarax isniidaamina oo ka dhacay meel ku dhow isgoyska ex control afgooye
waxaa kalooad maqli doontaan qaar ka mida ururada haweenka soomaaliyeed oo walaac ka qaba in siyaasiyiinta soomaaliya ay xil iska saari waayeen xaqiijinta kootada siyaasadeed ee dumarka
barnaamijyadii hambalyada iyo heesaha dhacdooyinka toddobaadkiiyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida iyo nuur xasan nuur buqaari
mahadsanid sahre cabdi koox ka mid ah dalalka ugu qanisan adduunka ayaa sabtidii gaaray heshiis taariikhi ah oo dhigaya in canshuur isku mid ah laga qaado shirkadaha waaweyn ee dhanka tiknolojiga ee caalamiga kooxda toddobada ama loogu yeero g n ayaa sheegay in ay taageeri doonaan heerka ugu yar ee canshuurta shirkadaha waaweyn ee dunida taas oo ah in laga qaadi karo hadda kadib canshuur dhan shan iyo toban boqolkiiba ayna dejiyaan tallaabooyin lagu hubinayo in shirkadaha teknolojiga ay dalalka ka howlgalaan siiyaan canshuuraha wasiirka maaliyadda britain riishi sunaag oo ka mid ahaa wasiirada maaliyadda dalalka g ee maanta sida foolkafoolka ah ugu kulmay magaalada london ayaa sheegay in sanado badan oo wadahadal ah kadib ay dalalka hodanka ah maanta ka gaareen heshiis taariikhi ah si loo qaabeeyo nidaamka canshuuraha dunida shirkadaha waaweyn ee dhanka teknolojiyadda ee caalamiga ah sida amazon facebook iyo google ayaa si aanan caadi ahayn uga faa'iida dalal badan oo dunida ah oo ay ka howlgalaan iyaga oo bixiya canshuur aad u yar amaba aysan wax canshuur ah siinin dalalka qaar fulinta heshiiskan caalamiga ah ayaa lagu wadaa inuu dhaqan galo bisha soo socota qaramada midoobey ayaa ka digtay in gobolka tigrey ee dalka ethoobiya iyo waqooyiga dalkaasiba ay qarka u saaran yihiin inay ka dhacdo macluul taas oo sababi karta in boqolaal kun oo qof ama dad ka badan ay gaajo u dhintaan madaxa gargaarka bini'aadamnimo ee qaramada midoobey mark lowkak ayaa sheegay in dhaqaalaha goobaha ganacsiga iyo dalagyadii ku yiilay beeraha la burburiyey sidoo kalena aysan shaqaynaynin adeegyada bankiyada iyo isgaarsiinta bayaan uu soo saaray jimcihii ayuu ku sheegay inay heleen warar sheegaya in dadku ay hadda bilaabeen inay u dhintaan wax u eg calaamadaha macluusha weli si dhab ah looma oga tirada saxda ah ee lagu dilay colaadda sukeeye ee gobolka tigraay tan iyo markii ay dowladda federaalka duulaanka ku qaaday xoogaga t b l f bishii noofembar ee sanadkii hore madaxweyne jo biden ayaa jimcihii meesha ka saaray soo jeedin cusub oo la xiriirta kharajka ay dowladdiisu rabto inay ku bixiso kaabayaasha dhaqaalaha maraykanka taas oo ay soo jeediyeen xubnaha koongareeska ugu jira xisbiga jamhuuriga biden ayaa qorshahani ku tilmaamay mid ka gaabinaya ujeedooyinkiisii ahaa inuu kubiciyo dhaqaalaha maraykanka sidaasi waxaa lagu yiri bayaan ka soo baxay aqalka cad habeenkii jimcaha ee xalay aqalka cad ayaa sii daayay bayaanka kadib markii biden uu telefoon kula hadlay senator shelley mure kabito oo ah senatarad laga soo doorto gobolka west virginia islamarkaana hadda jamhuuriga ugu qaabilsan wadaxaajoodka dib u dhiska kaabayaasha dhaqaalaha labada dhinac ayaa sheegay inay sii wadi doonaan wadahadallada senator kabito ayaa shalay konton bilyan ugu dartay madaxweynaha soo jeedintii hore ee ay mudanayaasha jamhuuriga u soo jeediyeen madaxweyne biden taas oo ahayd in kharajka ku bixi doona dib u dhiska kaabayaasha dhaqaalaha uu ahaado laba boqol toddoba iyo konton bilyan oo dollar laakiin biden ayaa ku adkaysanaya in lacagta uu kaabayaasha dhaqaalaha uu u rabo uusan hoos uga degi doonin hadda kadib hal dhibic toddoba trilyan oo dollarka maraykanka ah dhegaystayaal warkii dunida galabta waa naga intaa aan dib idinkuga celiyo ibraahim xasan daandurey iyo zahara cabdi axmed
sanid nuur xasan nuur ayuu ahaa oo noo akhrinayay warkii dunida halka aad naga dhegaysanaysaanna waa idaacadda v o a laanteeda af soomaaliga oo aad kaga imaanaysa washington aan ku bilowna ee wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa waxay sheegayaan in qarax ismiidaamina uu ka dhacay meel ku dhow isgoyska ex control afgooye qaraxaasi oo geystay khasaare dhimasho iyo dhaawacba wariyaha v o eda cabdulqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixintan nooga soo diray halkaasi qof isku soo xiray waxyaabaha qarxa ayaa beegsaday kolayo ka tirsan ciidamada xoogga dalka gaar ahaana kuwa gorgor oo maraya wadada laamiga aada afgooye meel ku dhow isgooska excontrol afgooye siday v o ada u sheegeen dad goobjoogayaal ah qof goobjooga ah ayaa u sheegay v o a in goobta qarax uu ka dhacay ahayd meel xiran oo gaadiidka maraa laga furay markay soo istaagaan sidoo kalena ay ahayd meel suuq ah oo gaadiidka dadweynaha laga raaco ciidamada gorgor ayaa la sheegay in goobtay taagnaayeen xilliga uu isqarxinayo qofka isku soo xiray waxyaabaha qarxa ila ka tirsan kuwa amnigoo ka gaabsada magacooda ayaa sheegay in dhimashadii dhaawac uu soo gaaray ciidamada gorgore maraya wadada kuwaasoo qaraxa lala beegsaday waxaa sidoo kale khasaaray dhimashadii dhaawac uu soo gaaray dadka shacabka ku ganacsanaya hareeraha wadada goobta qaraxuu ka dhacay waxaana ila ka tirsan kuwa amniga dad goobjoogayaal ah u sheegeen v o a in labayo toban qof oo shacaba dhaawac uu soo gaaray dowladda soomaaliya ayaan tafaasiil ka bixin qaraxan iyo khasaaraha ka dhashay hafayaanka ciidanka booliska soomaaliya oo la xiriirinaya ma suuro gelin inaan ku helo qadka taleefanka cabdulqaadir okey v o a muqdisho
haweenka soomaaliyeed ayaa walaac ka muujinaya in siyaasiyiinta dalka ay xaqiijin waayaan qoondada dumarka ee ah soddon boqolkiiba ee siyaasadda gudoomiyaha ururka haweenka qaranka batuulasha axmed gabale ayaa sheegtay inay saluugsan yihiin in heshiiskii dhammaantan muqdisho ay ku gaareen madaxda dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada aanu si cad u qeexaynin qoondada haweenka wariyaha v o a ee muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulle ayayna u warantay
marka ugu horeysa aada iyo aada ayaan kaaga mahad celinayaa fursaddan aadna siisay saluugaasi wuxuu ahaa mid filawaa ah sababtoo ah doorashadu ma ahayn doorasho cusub waxay ahayd doorasho dadban waxaa la dhaqangeliyey doorashadii dadbaneed sanadkii labadii kun iyo lix iyo tobankii waxaa lagu dhaqangeliyey heshiis qoodada haweenka koontada haweenka waxaa lagu dhaqangeliyey qabiilkii saddex kursi haysta in hal kursi uu gabadha maaragtay u reebo oo loo saaro waxaa laga dhigay qodob sharci ah oo ay ku shaqeeyaan guddiga doorashooyinka marka ay soo gudbinayaan qabiilku dadka ay musharaxiinta uga dhiganayaan xildhibaanada saddexda kursi qabiilka iskale oo lasii ogyahay inta qabiil oo saddex kursile waa la yaqaanaa inta qabiil oo laba kursile waa la yaqaanaa inta qabiil oo hal hal kursile waa la yaqaanaa marka wixii laysku ogaa ee maaragtay aan hadda waxba laga bedelin oo dadku intay isu yimaadeen madaxdu ay ka wada heshiiyeen waxaa looga reebay heshiiskaas in haweenka laga dhigo wax yaallo oo go-an boqolkiiba soddon ugu yaraan in heshiiska ay kusoo baxdo waxay nagu noqotay runtii mufaaja ay nagu noqotay waxaan maaragta la yaabnay mas-uuliyiinta qaranka soomaaliyeed sida aysan haweenka isaga xil saaraynin sida xaquuqdeeda aysan u dhowraynin markasee rabteen batuula in lagu qoro heshiiska waxaan rabnay in la yidhaahdo boqolkiiba soddon heshiiska waxaa lagu waxaa lagu go-aamiyey in loo reebo gabdhaha kuraasta oo ay reseef u noqoto saasay ahayd sharciyan inay saas u dhigaan bay ahayd waayo mar haddii gabdhuhu ay maaragtay xaquuq wadanka ku leeyihiin oo muwaadiniinta dalka ka mid yihiin oo xilka dadka haya ay yihiin oo dalkan dadka sabata bixiyey oo maanta dowladnimada lagu faanayo iyo wanaagga lagu faanayo iyo soomaali meesha ay joogto dadka soo gaarsiiyey ay dumarka yihiin inay maanta madmadow iyo mugdi ay ka tirsadaan go-aankii madasha qaranka ee lagu heshiiyey ee inta la fariistay maaragta go-aamada lagu soo saaray oo dabaaldegeedii aan ka qayb galnay oo farxadeedii aan ka qayb galnay oo reynreyntii laba kun lix iyo toban heshiis baa qornaa waa xusneeda laakiin boqolkiiba maadan helin soddon marka ma isleedahay way way ka duwanaan doontaa maya boqolkiiba soddon ma aynaan helin waxaan helna boqolkiiba labaatan iyo afar laakiin waa wax sharciyaysan oo lagu tuntay ahayd wax la boobay oo la yaqaanay ahayd kuraasta gabdhuhu leeyihiin raggii ku fariistay ee qabiilada ay ka socdaan waa la garanaya oo baarlamaanka joogay iyagoo gabdhihii soo boobay waa lagu ogyahay duka cambaarlay ku yihiin gabdhahoo dhanna waa ka warqabaan laakiin hadda marka go-aanka la soo gaaray oo lagu heshiiyey in doorashadii la aado taasoo ahayd arrin la sugaayay oo dadka oo dhan soomaaliya ay maaragta u riyaaqeen in qodobkii gabdhaha uusan heshiiskii ku soo bixin waxay noqotay arrin runtii gabdhaha soomaaliyeed ka yaabisay mana aha mid aan qaadan karno doorashada soo socotana laba unbay mid noqonaysaa waxay noqonaysaa in dumarka soomaaliya aysan ka qaybgelin oo ragga iyagu heshiiyey ay iyagu doorashada galaan dalkana waxay rabaan ay ka sameeyaan iyagaa walba ka samayn jireen iyo in gabdhaha lagu qoro heshiiskooda maxaan ku rahdaa iyadoo sharciyaysan heshiiska doorashada lagu qoro maaragta lagu maaragta amro guddiga fiid iyo siid guddiga doorashooyinka qaranka iyo guddiga dowlad goboleedyada maaragta doorashooyinka in la yidhaahdo ma qaban kartaan sida heshiiska ku qoran marka horena ay noqotaba waajibaad la siiyo waayo saasay ahayd marka hore waxaan waa wax lasoo dersay wax lasoo falanqeeyay ahayd wax lasku ogyahay bay ahayd wax madmadow maanta geli kara ma aysan ahayn madasha waad hoos tagtay waad ka hadashay ma la hadasheen oo ma u sheegteen walaaca naqdin madasha waa la hadalnay waxaan la hadalnay madasha horta waa la hadalnay waxaan la hadalnay gudoomiyaha madaxweynaha gobolka maxaan kudhahay dowlad goboleedka jubbaland madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle madaxweynaha maxaan ku dhahdaa ii sheeg galmudug qoorqoor kulli waa la wada hadalnay waxaan la hadalnay guddoomiyaha baarlamaanka waxaan la hadalnay madaxweynaha jamhuuriyadda waxaa hadda noo ballansan ra-iisul wasaaraha waxaa maanta lagu maqan yahay oo gabdhuhu ku maqan yihiin duqa magaalada oo maaragta gobolka banaadir guddoomiyaha ka ah oo isagana ku jira guddiga madasha qaranka ku jira intaasoo dhan markaan gaargaar ula hadalnay waxaa runtii maaragtay badnayd inta madaxweyne oo aan la kulannay intaan go-aanku soo bixin oo aan ka codsannay in go-aanka soo bixitaankiisa ay noqoto wax sharci ah qodob sharciyaysan oo haweenka xaqiijin kara inay xuquuqdooda helayaan way naga ballan qaadeen laakiin markii go-aanka uu soo baxay muxuu ku soo baxay in la yidhaahdo gabdhaha boqolkiiba soddon in la ilaaliyo yaa ilaalinaayo sharci baa wax ilaaliya sharci baa doorasho lagu galaa sharciyaa wax lagu qaybsadaa sharci baa laysku qabsadaa marka lagu xadgudbo laakiin waxaa muuqata inaan gabdhaha loo haynin haba yaraatee wax qadarin ah lana aqoonsanayn doorka ay ku leeyihiin qarankooda annagu haddaan naha gabdhaha soomaaliyeedlaakiin dadka soomaalida waxay isweydiinayaan sababta mar walbaad u dalbaysaan in kuraasnii la xoro dadka gacma maxaa sababta reerina ugu doona laadihiin maxaa reerina ugu doona laadihiin waxaa reeraha waa horta maaragtay naga hortaagan wadanka wuxuu ku jiraa caqabaduu ku jiraa qabiil baan nalama qabaan wiilashiyo wiilashu lacagna way haystaan hubna way haystaan ciidanna way haystaan annaga laba qodobba waa na hortaagantahay qodob waa midoo qabiilku inay gabarmatasho kuma kuma qanacsana wuxuu aaminsan yahay meeshay gabar ka matali lahayd inuu wiil matalo sabab gabadhu wuxuu leeyahay cid maaragta ay u xiran tahay lama arko qabiilo kaley guursanaysaayo ilmo kaley dhalaysa sida ayadoo soomaaliya ay kala gogo-an tahay oo qabiilba meel ku xirxiran yahay oo caruurta soomaaliyed ay kala xirxiran tahay oo ummadda soomaaliyed ay tahay ummad maaragta isku soo horjeeda ummadda soomaaliyed waa hal ummad oo dowlad leh oo sharci leh oo dastuur leh oo la rabo inay wax ku qaybsato si muwaadinnimo ah marka horta taa qodobka waa naloo cuskanaya qodobka labaad oo naloo cuskanaya waxa ay tahay raggu waxbay dhitaystaan waxbay maaragta meel dhigtaan lacagay haystaan ciidan iyo hub ay ku daafacaanna waa haystaan markay meesha soo istaagaan shimbir kici kartaaba ma jirto annagana annagoon goobtaba imaanin ayaa guryaha dhambaalana loogu soo diraa ha isku tegina doorashada waa la idin dili doonaa qabiilku idinma ogola waxba la idinma ogola marka meesha horta wax loogu adeegayo qabiil ma ahane qaranka soomaaliyeed loogu adeegayo taasi waxay ahayd guddoomiyaha ururka haweenka qaranka butuule sheekh axmed gaballe oo u warramaysay waryaheena muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulle
gudoomiyaha guddiga doorashooyinka somalilan cabdirashiid maxamuud riiraac ayaa sheegay in muddo afar iyo labaatan sac gudahood ah ay ku dhawaaqi doonaan natiijada doorasho ee degmada hargeysa riiraac ayaa waraysi siiyey laanta afka soomaaliga ee v o eda wuxuuna u warramay wariyaha v o e da qadar maxamed cakulle bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbilcaalamiin marka hore waxaan runtii mar labaad hambalyeynayaa guud ahaanba shacabka somalilan siday u dhan yihiin sida runtii mugga iyo miisaan kale ee ilbaxnimada le ay u codeeyeen nabadgelyadana u ilaaliyeen intaa markaan ka gudbo waxaan iyagana hambalyeynayaa degmooyinka iyo gobollada runtii dee lagu dhawaaqay iyo shacabka degan degmooyinka ayaga iyo gobolladaasu guud ahaan komishanka doorashooyinka qaranku dee wuxuu ummadda ugu maqan yahay ama uga shaqeeyaa waa doorashooyinka waa laysku kaaya garab taagay aada baanu uga mahadnaqaynaa haddaarna waxaanu leenahay inta hadhayna komishanka doorashooyinka qaranku wuxuu maqan yahay shacabka shacabkuu maqan yahay hawshii loo idmaday buu ku maqan yahay annagoo garbaha runtiisa haysana oo aada ugu mahadnaqayna xusbiyada qaranka oo si fiican oo mug iyo miisaan le nooga shaqaynaya hawshii baanu ku maqannahay gebagabeynteedii meel wanaagsan bay maraysaa haddaan su-aal kale kuweydiiyo gudoomiye kamarud jeex oo marna heer gobola marna degmada hargeyso degmooyinkii ee doorashadu ka dhacday ta ugu weyna ayaa harsan horta marka koowaadaan kuweydiiye ma wax ciladabaa jira farsamo ahaan ma wax muranabaa jira mise tirintii ayuunbaa weli socota
maya alxamdulilahi rabbilcaalamiin muranna ma jiro farsamona ma jirto wax walba waa hagaagsan yihiin siday ahayd bay u socdaan xusbiyada qaranka ayaa jooga goobjoogka ah iyaga dee shacabku ka dareemi lahaa shacabka iyaga maarata shacabku doortay iyagaa ka wakiila musharaxiinta iyagaa soo sharxday haddii wax yari jiraan de iyagaa ka hadli lahaa laakiin waxa weeyaan hargeysa way badan tahay aada bay runtii u cod badan tahay u goobo badan tahay qodaxda iyo shilinta iyo waa laga guraya si fiican baa loo hubinayaa waxa weeyaan waa lagu noqonayaa waxbadbaa loo eegayaa si si maaragtay aanay wax musteegihi insha allah ama ama ama khaldani u dhicin una soo bixin laina waxa weeye de intaasoo goobood lix toddoba boqol oo goobood baa musharax kasta laysla doonanayaa nambaradiisi ya halka toban buu ka hela halka shan buu ka hela halka boqol buu ka hela halka waxaasaa laysla raadinayaa midda kale dee yaan la ilaawin arrinta miisaankan samaynaysaa waxaa weeye de waa laba gole doorasho laba goleaynu qabanay hadday golo tahay de maalin horaa laga farxalan laha laakiin laba goleaynu qabanay aada iyo aad baanu ugu faraxsannahay gobolladii codka koobnaa oo iyaga laftooda aan koobnayn markay laba noqotay inaanu soo gebagabeynay oo dhammaynay hargeysana waxaanu leenahay waa dhowdahay aada iyo aad bay u dhowdahay hadday dhowdahayna waxaanu samir baanu ka codsanaynaa shacabka inay sugaan baanu ka codsanaynaa wax wanaagsan baa laydiin soo karinayaa
markaad eegto haddaad qiyaas guud samayso ma laga yaaba caawa maanta waktiga ugu badan ay qaadan karto ama waktiga ugu dhow ay qaadan karto haddaad qiyaasto maxaad ohan kartaa wallahi waxaan is leeyahay wakti dhow wakti dhoobay insha allah suuro gelaysaa laakiin dee shaqo socota oo qayb yari ka hadhay oo gacanta lagu hayo waxaa laga yaabaa dee dee nin weyn baa layidhi hadal ka dhacday oo geed qolof ka dhacday haddaan wakti qabto oo waktigii shaqo loo baahan yahay dib u dhigto waxay noqonaysaa ma garanaysaa dee waxaan saxayn marka waxaan leeyahay wakti dhow waanan ku rajo weynahay oo leenahay dadka laabta usii daaya inaanay inaanay afar iyo laad saacadoo dambe qaadanayn laakiin insha allah waynu isu samraynaa waynu sugaynaa aada bay u dhowdahay taa ha laysla ha laysla qaato dadkuna ha iska nasto dee waa maxaa la odhan jiray bishu guriga hortiisayno golaha wakiilada haddaynu gudubno gobolka marood jeex baa hadhay gudoomiye kaa laftigiisu waa gobolka ugu dadka badan codadkii la bixiyey laakiin maxaad isaga bal kaa isaga ka hor isaga tirintiisu halkay isaga socotaa ama
dee wax badan ka dambeyn maayo sharciga ayaa dhigaya in golaha deegaanka marka hore lagu dhawaaqo dabeedna degmooyinkiisu soo xoroodaan isagu wuxuu leeyahay degmooyinkii la kala tiriyey ee baligubaadle sallaxley gebiiley dhammaantood hargeysa dubbaa laysugu tirinaya dubbaa laysugu tirinaya lagu wadaya laakiin dee wuu barbar socdaa maaha shaqadaas in layska ilaaway tirintoodii hawshoodu way isbarbar socotaa waxaanu rajaynaynaa inaanu wax badan ka dambeynin insha allah isaguna uu soo raaco wakti kooban kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha guddiga doorashada somalilan cabdirashiid maxamuud riyoraace oo u waramay wariyaha v o eda qadar maxamed cakule
dhegeystayaal haatanna waxaad kusoo dhawaataan xubintii dhacdooyinka toddobaadka iyo cabdiqaadir maxamed mursal
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka dhegaystayaal toddobaadkan waxaa gobolada somalilan ka dhacday doorashada golayaasha wakiilada iyo deegaanada iyadoo codadkooda ay dhiibteen in ka badan hal milyan oo ruux oo ahaa dadkii isu diiwaangeliyey doorashadan ayaa ahayd tii toddobaad ee golayaasha wakiilada iyo deegaanada ee dadka somalilan ay u dareeraan iyadoo dhinaca kalena ay tahay markii ugu horreysay ee hal mar la wada qabto iyadoo kuraasta ay isku sidkan yihiin doorashadan ayaa waxa ay kaga duwan tahay kuwii hore iyadoo ay tahay markii ugu horreysay ee xisbiyada siyaasadeed ee somalilan ay mowqif midaysan ka yeeshaan taageeridda iyo ka qaybgelinta siyaasadda ee haweenka iyo beelaha la haybsooco oo sanadkan musharaxiin badan ay ka dhex muuqdaan iyadoo ay weli socoto tirinta codadka doorashada ayaa natiijooyin hordhaca oo ka soo baxaya gobolada qaar waxa ay muujinayaan in xisbiba uu deegaan ku horeeyo laakiin natiijada oo dhammaystiran iyo sida loo kala helay maalmaha soo socda ayaa la rajaynayaa in si rasmi ah loogu dhawaaqo goobjoogyaal caalami ah oo u kuurgalaya doorashada somalilan ayaa weli ku sugan goobaha lagu tirinayo codadka kuwaasoo uu ka mid yahay madaxweynihii hore ee dalka siraleon baal korama kormeerayaasha ayaa sheegay in farsamo ahaan diyaargarowga doorashada uu ahaa mid aada u sarreeyey ku dhowaad kun musharax oo ka kala socday saddexda xisbi ee ka dhisan somalilan ayaa ka qayb galay tartanka loogu jiro doorashada saddex boqol oo kursi oo wakiilada iyo deegaanka ah iyadoo goobaha codbixinta la gaarsiiyey laba boqol iyo siddeetan goob codbixin waxaana ammaanka sugayay in ka badan koob iyo toban kun oo askari qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan ku qaadaa dhigi doonaa waxa doorashadan ay uga dhigan tahay somalilan iyo waxaa laga baran karo dhinaca kale saraakiisha ciidamada ee dowladda soomaaliya ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa sheegay in dagaallo toddobaadkan meelo ka mid a gobolka ka dhacay ay ku dileen ilaa toddobaatan ka tirsan maleeshiyada ururka al-shabaab dhinacoodana ay kaga dhinteen dagaalada askar iyo taliyaha ururka lixdanaad ee ciidamada gorgor gaashaanle maxamed cabdiwaaxid faarax maleeshiyada al-shabaab ayaa baraha taageera ee internetka ku sheegtay inay dagaalka ku dileen siddeed iyo toban ka tirsan ciidanka dowladda oo ay saddex sarkaal ku jireen dagaalkan u dambeeyey ayaa yimi kadib markii al-shabaab ay weerar ku qaadeen ciidamada dowladda oo ku sugnaa deegaanka warciise toddobaadkii u dambeeyey waxaa ciidamada dowladda oo uu horkacayay taliyaha ciidanka xoogga soomaaliya jenaraal odawaa yuusuf raage ay howlgallo ka wadeen tuulooyin ku yaala shabeellaha dhexe oo ay al-shabaab ku sugnaayeen afhayeenka xukuumadda soomaaliya maxamed ibraahim maclimu oo v o e da u warramay ayaa sheegay in tiro ka badan middan ugu dambeysay ee ciidamada laga soo xigtay ee al-shabaab kaga dhinteen howlgalladan intii ay socdeen dhinaca kale saraakiisha mucaaradka ee soomaaliya ayaa toddobaadkan sheegay in ciidamo ka tirsan kuwa dowladda soomaaliya ay rasaaseeyeen kolonyo gawaari ah oo galbinaysay madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud shilkan ayaa ka dhacay meel u dhow maxkamadda gobolka banaadir rasaastaasi ayaana la sheegay inaysan sababin wax dhimasho iyo dhaawac ah dhinaca kale mas-uuliyiinta dowladda soomaaliya ayaa xaqiijiyey inay dhacday dhacdadaasi waxaana ay sheegeen inay ahayd arrin si shil ah u dhacday oo aysan ahayn olakac wasiirka cadaaladda ee dowladda federaalk ee soomaaliya cabdulqaadir maxamed nuur ayaa sheegay in arrintaasi ay ka raaligelinayaan madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud wasiirka oo la hadlay warbaahinta dowladda soomaaliya ayaana sheegay inuu ahaa shilkaasi mid aan lagu talagelin mas-uuliyiinta ayaa sheegay in dhacdadan ay ku lug lahaayeen ciidamada asluubta wasiirka ayaana intaasi ku daray in dhacdadaasi baaritaan lagu sameynayo wasiirkii hore ee amniga cabdirasaaq cumar maxamed oo sheegay inuu la socday madaxweynihii hore xilligii la rasaaseynayay ayaa ku sheegay bartiisa twitter-ka in ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble uu baaritaan ku sameeyo sida uu hadalka u dhigay iskudayga dil ee ka dhanka ahaa madaxweynihii hore ee soomaaliya waxaana uu sheegay in arrintaasi ay tahay daandaansi aan la aqbali karin aan kusoo laabanno oo dhegaystayaal barnaamijkiina dhacdooyinka toddobaadka sidaad qaybtii hore ee barnaamijka ku dhagaysateen toddobaadkan waxaa gobolada somalilan ka dhacday doorashada golayaasha wakiilada iyo deegaanada iyadoo codadkooda ay dhiibteen in ka badan hal milyan oo ruux oo ah dadkii isu diiwaangeliyey doorashada ayaa ah tii toddobaad ee golayaasha wakiilada iyo deegaanka ee dadka somalilan ay u dareeraan iyadoo dhinaca kalena ay tahay markii ugu horreysay ee hal mar la wada qabto iyadoo kuraasta ay isku sidkan yihiin haddaba doctor maxamed faarax oo ah madaxa akademiyadda nabadda iyo horumarka ay xarunteedu tahay magaalada hargeysa oo xubintan ila qaadaa dhigaya ayaan marka hore weydiiyey waxa doorashadan ay uga dhigan tahay somalilan iyo waxaa laga fili karo somalilan uga dhigan tahay maalin xusuus badan maalin taariikhda gashay maalin markii toddobaad ay dadka reer somalilan goobaha codbixinta u dareereen codeeyeen iyagoo markaa u codeynaya dadkii ay maaragtay doonayeen ee ay soo saarayeen ee u matalaysay golayaasha qaranka marka maalin taariikhiya ayay ahayd sida nabadgelyadana ku dhacday sida commissionka uu agaasimay sida maaragtay hay-adaha amnigu ay nabadgelyada u sugeen iyo sida dadku ay u ilaalinayeen xabsimi socodka doorashaduna waxay ahayd runtii taarikh kaloo iyaduna aada u cajiiba marka maalin aada u wanaagsan oo taariikhiya ayay ahayd
doorashadan maxay kaga duwaneyd doorashooyinkii hore ee somalilan ay soo geli jirtay
runtii waxyaabo badan bay kaga duwaneyd laakiinse waxaan jeclahay inaan soo qaato dhowr laba saddex wax oo marka ugu horreysay waxay ahayd doorashadii ugu horreysay ee kharashka doorashada ku baxaya ay in ka badan boqol kiiba toddobaatan laga bixiyey bajetka dowladda laga bixiyey oo ay somalilan iyadu ay maaragtay ay kharash kaa bixisay waa laba e waxa weeyaan doorashadii toddobaad ee somalilan ka dhacday si nabad ah oo runtii aan mushkilaad iyo nabadgelyo xumaana ka dhicin si nabad oo wanaagsan oo fiican u dhacday waa marka saddexaad waa markii ugu horreysay doorashooyinkan ay kasoo qayb galeen dad matalaya oo ka kala imanaya in ka badan soddon waddan iyo ugu dambeyn doorashadana ahayd tii ugu horreysay ee somalilan ka dhacday iyadoo ah laba doorasho isu saaran oo isku sidkan marka doorashooyinkii ka dhacay somalilan maxay sawir ah oo ay bixinayaan runtii waxay bixinayaan markaad eegto waktigan xaadirkaa weliba oo runtii aan jeclaha inu culayska saaro wadamada ku hareereysan oo la tacaalayo la dabaaldegaya inay doorashooyin ay ka qabsoomaan somalilan waxay caddaynaysaa oo ay tusaysaa oo ay bulshada caalamka runtii ay u iftiiminaysaa in iyada oo taageero kooban ka helaysa bulshada caalamka anagoo markaa taageerada kooban aa mid dhaqaale mid siyaasadeedba ay haddana suurtagelisay inay qabsanto inay qabato oo ay ku guuleysato doorashooyin si nabada u dhacay qorshaysnaa kharashka inta badan iyadu ay bixisay oo somalilan ay ka fargalaysay nabadgelyadeedu ay sugtay doorashadaasina dadkii kasoo qayb galay ee maaragtay observariska ahaa goobjoogayaasha caalamiga ahana ay ku tilmaameen mid si nabadgelya u dhacday
maxaa laga baran karaa marka doorashooyinkaasi runtii casharo badan baa ku duugan doorashooyinkaas somalilan ay qabsanayso labaatankii sana u dambeeyey waxaanaan rajeynaya oo aan filaya in wadamada geeska ee ku hareeraysan somalilan ay arki doonaan oo ay wax ka baran doonaan in habka keliya ee dadka maaragtay ee dal uu ku xukumi karaya dalkiisa inuu yahay awoodda xukunka uu ku wareejiyo dadkiisa marka somalilan casharka laga baranaya waxa weeye awoodda ha loo daayo dadka dadku xaqa ha u yeeshaan inay codeeyaan iyagu ha noqdaan kuwa go-aanka ugu dambeeya masiiriga ee siyaasa ee dalka ka gaaraya somalilan taasa runtii laga baranaya kaasi waxa uu ahaa doctor maxamed faarax oo ah madaxa akademiyadda nabadda iyo horumarka ee xarunteedu tahay magaalada hargeysa oo qadka telefoonka igu warramayey dhegaystayaal barnaamijkeennii dhacdooyinka toddobaadkana intaa ayaan ku soo afmeerayaa tani kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo
mahadsaned cabdiqaadir maxamed mursal ayuu ahaa oo soo jeedinayay xubinta dhacdooyinka toddobaadka haatana dhegaystayaal waxaad kusoo dhawaataan xubintii hambalyada iyo heesaha waxaa si wada jira noogu soo jeedinaya ibraahim xasan daanduray iyo nuur xasan nuur buqaari
kusoo dhowaada mar kale barnaamijka hambalyada iyo heesaha waxaana idiin soo jeedinaya barnaamijka nuur xasan nuur iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray barnaamijkana dhegaystayaal waxaan idinkugu haynaa dhambaaladii aad inoo soo dirteen iyo heeso wada jacayl ah oo aan hubo inaad galabta ka heli doontaan hase yeeshee aan ka codsada daanduray inuu inoo soo qabto dhambaalka ugu horreeya ibraahim dhambaalka ugu horreeya waxa uu naga soo gaaray hooyo raxmaan cabdi guure iyo khatro jamaal shariif cumar sumaya jamaal cumar iyo ayeeyooyin ambiyo kamuun daahir xaliimo shariif xasan cabdiwaaxid jamaal shariif cumar iyo cabdiraxmaan jamaal shariif cumar iyo cabdiqaadir jamaal cumar ugaas maxamed ugaas cumar luul ugaas cumar iyo farxaan ugaas cumar axmed ugaas cumar aamino ugaas cumar iyo baarliin ugaas cumar iyo xabiibo ugaas cumar iyo luul cali ugaas xirsi dadkaasi waxa ay kala joogaan soomaaliya iyo dunida dacaladeeda waxayna jecel yihiin inay hambalyo gaarsiiyaan cabdikariim ugaas cumar iyo kamac jamaal shariif cumar oo arooskoodu uu ka dhacay magaalada kismaayo waxaana ay yidhaahdeen allah ka dhigo arooskaasi mid aad kala kulantaan bashbashii barwaaqo aamiin ayaan leenahay aamiin ayaan anu raaciyey dhankayga waxaa ugu horreeya tahaniyada aroos waxaana diraya daawud cabdi cabdalla iyo cabdicasiis cabdi cabdalla waxaa kaloo ku jira cabdiraxmaan ayaad ciidaruus cabdinaasir muxiidiin cabdiwahaab iyo maxamuud cabdi cabdalla waxaa kaloo ku jira taaja cabdi cabdalla iyo sacdiye cabdi cabdalla sumaya tuunis maymuuna jaaliya safiya baahilo iyo calama umaana cabdi cabdalla iyo shakuura cabdi cabdalla asma cabdi cabdalla dhammaan dadkaasi waxay hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan lamaanaha kale ah yuusuf cabdi cabdalla iyo taaja cabdixaliim roble oo siddeed iyo labaatankii bishii hore ku aqalgalay magaalada bardaale isku waara ubad kheer qaban allaha idinkala siiyo ayaanu leenahay aamiin heestaa ugu horeysa dhegeystayaashan usoo qabanayno mala dhuubtay awga codadkii maryan mursal iyo xuseen yuusuf tarabi
ودن Thank you.
waan hubaa in dhegaystayaal badan ay ka heleen heestaasi layaabka lahayd ee ay ku luuqaynayeen xuseen yuusuf iyo maryan mursal ciise haye ibraahim maxaa inoo xigo balkan waxaa noogu yimid xuseen xasan xuseen iyo yariis cali ibraahim iyo sidu cali ibraahim iyo hooyo caasho cali ibraahim hooyo janaay cali ibraahim iyo habaryar xaawo cali ibraahim iyo ayeeyo faadumo aadan cali awowe macalin ibraahim cabdiraxmaan iyo adeer xasan xuseen cabdinuur iyo adeer ibraahim xuseen cabdinuur iyo cabdulaahi xasan cabdiraxmaan iyo waxay yidhahdeen ibraahim xasan cabdiraxmaan iyo cabdicasiis xasan cabdiraxmaan iyo cabdiqaadir xasan cabdiraxmaan iyo eedo khadiijo xasan mad bashiir iyo nuur xasan xuseen cabdinuur iyo aabe cusmaan macalin aadan faadumo cali duyu xasan siidow cali iyo cabdicasiis xasan cusmaan ducaysane aadan xasan xuseen iyo aadan cusmaan wadankay waxaana ay kala joogaan muqdisho qardho garowe iyo meelo kale waxaana ay hambalyo u dirayaan cali nuur xasan iyo faadimo cusmaan macalin oo iskursaday macalin aroortaas allah ka dhigay kii lagala kulmo bashbashii barwaaqo eebana uu kala siiyo owlaad kheyr qabta tahniyadan adhos waxa ay naga soo gaartay maxamed sheekh shaah iyo saciid maxamed guurow maxamed cabdulqaadir xuseen raxme sheekh shaah iyo caruurteeda maaida sheekh shaah cabdiraxmaan maxamed sheekh iyo ismaaciil cabdulaahi xuseen cabdisalaan abuukar aadan iyo cabdisamed maxamed cali maxamed ibraahim maxamed tartiib xasan cali iidow waa la badan yahay waxaa kaloo ku jira maryan cali iidow iyo zaynab cali iidow muumine cali iidow nuur cali iidow iyo xaawo maxamed xasan iyo caruurteeda aadan ibraahim jiirey yuusuf ibraahim jiirey nuur ibraahim jiirey iyo abshir ibraahim jiirey faa'iise ibraahim jiirey iyo aab ibraahim jiirey iyo aaba cali iidow dhammaan dadkaas waxay hambaliyoy bogaadin ay hawada u marinayaan cabdulcasiis cali iidow iyo marwadiisa maryam sheekha cali ibraahim oo arooskooda uu ka dhacay magaalada baydhabo gaar ahaan xaafadda isha waxaanu leenahay ha noqdeen kuwa isku waara ubad kheyr qaban uu alla kala siiyo aamiin dhinacii heesaha haddii aan jalleecno waxaan idiin haynaa dhegaystayaal heesta kaskacad waxaa ku luuqaynaysa fanaanada codka macaana xabiibo xasan tooxo
waxaa noo baaqayaa axmed inshaar cabdi gorod iyo axmed cabdi ceydiid cadaani loo yaqaano iyo axmed haashim khaliif ibraahim samawade maxamuud dhegaweyne iyo maxamed shariif maxamed nuur dayax loo yaqaano iyo cabdiqadar shariif daahir dheere iyo xamda cali gaane cabdiqani qorane ismaaciil nuur sheekh daahir iyo dhammaan asxaabta waxaana ay jecel yihiin inay taanid gaarsiiyaan cabdiwahaab xuseen macalin iyo sacaada cabdiraxmaan oo arooskooda uu ka dhacay jabuuti waxaana ay leeyihiin eebbaheeda kala siiyo owlaad qeyr qabtaa bashbashii barwaaqa ayaana eebbaheeda kaga baraynaa aamiin aamiin ayaan ana u raaciyey ibraahimo waxaa inoo baaqaya dadka kale ah aabe maxamed ibraahim cali iyo cabdiraxmaan xuseen abuukar iyo xaaskiisa khatargeelle deeqo maxamed ibraahim cali iyo zahra maxamed ibraahim cali nimco maxamed xaaji iyo odaygeeda faadimo maxamed xaaji iyo jimco maxamed xaaji iyo saygeeda dhammaan asxaabtan waxay hambalyo iyo bogaadinay hawada u marinayaan canab xasan maxamed xaaji canabeyta iyo faysal maxamed ibraahim oo sagaaliyo labaatankii bishii hore ku aqalgalay magaalada stockholm ee caasimadda dalka sweden waxaanu leenahay wiil iyo caano gabar iyo caano isku waara ubad khayr qaban allaha idin kala siiyo aamiin hees saddexaad een dhegeystayaashan usoo qabanayno waa qalanjo waxaa uu jir ugu luqaynaya hibo maxamed iyo saalax qaasim jiroy qaababa waaway qararoodanbaa badan qaxariyo dhibaatana intaa waydaxa qaada adduunyada qorshaa jiroy qaababa waaway qararoodanbaa badan qaxariyo dhibaatana intaa waydaxa qaada koonteeda sheekada waan qaadi
dhambaalkan waxaa noogu yimid muumin xasan siyaad iyo marwadiisa aamina xasan diirow iyo caruurtooda xakiimo sheekh cusmaan xasan iyo aadan cabdulaahi xasan iyo cabdi cabdulaahi xasan raxmo cabdi cabdulle axmed macalin cali xasan suuban xasan siyaad iyo eedo suldaano ceelow siyaad iyo caruurteeda abtiyaal maxudiin cabdulle guure iyo muumin cabdulle guure iyo muna cabdulaahi xasan nuur cabdulaahi xasan iyo asxaabta waxaana ay jecel yihiin inay taaniid gaarsiiyaan maxamed cali iyo xaliimo cabdulaahi xasan oo arooskooda uu ka dhacay muqdisho waxaana ay leeyihiin isku waarah ee banaa hayda kale siiyo owlaad kheyr qabta aamiin hambalyada dhankayga ugu dambaysa waa hambalyo aroos waxaana dilayaa doktor aabe xasan maxamed xaaji duusoos iyo xaaskiisa ee danuurte maxamed xaaji iyo odageeda doktor adeer cabdulaahi maxamed xaaji fanax iyo xaaskiisa deeqe cilmi cabdi iyo odageeda sahare cabdulaahi maxamed iyo odageeda waxaa kaloo ku jira farxiye xasan maxamed xaaji ladan iyo odageeda amal xasan xersi yaasmiin xasan maxamed mariin xasan maxamed iyo muhiim xasan maxamed cabdulqaadir xasan maxamed shukri xasan maxamed jimco maxamed xaaji iyo odageeda faadimo maxamed xaaji iyo hooyo xaliimo nuur maxamed habaryar sahre nuur maxamed dhammaan dadkani oo isku duwan baa layidhi waxay hambalyo ay bogaadeen ay hawada u marinayaan canab xasan maxamed xaaji iyo odageeda faysal maxamed ibraahim waxaay ku aqalgaleen sagaalabaatanki bishii hore magaalada stockholm ee caasimada dalka sweden waxaana leenahay ilaah ha ka dhigo lamaanihii isku waara oo ubad kheyr qabna oo alla kala siiyo aamiin waxaan soo gaaray gabagabadii heestaa ugu dambaysa ee barnaamijkan hambalyada iyo heesaha waa xamdi waxaa wadajir ugu luqeynaya saade cali warsame iyo maxamed axmed kuluc heestaas ayaa dhegaystayaal ugu dambaysay barnaamijkeenna hambalyada iyo heesaha waxaana idinla socodsiinayay ibraahim xasan garabey daanduray iyo anigoo ah nuur xasan nuur tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelya
Thank you.
labadeeda quraancaynta quruxdeeda xabiibkii u helay qaybta aqnawrka labadeeda quraancaynta quruxdeeda xabiibkii u helay qaybta xaydariyo fadmo rabbiga isu reerkulay xaydariyo fadmo rabbiga isu reerkulay xisaabta maasiyo hada laga tallaabay uqwaani ducadi xajoodaya gooyeemba xisaab dhamaatiyo hada laga tallaabay uqwaani ducadi xajoodaya gooyeemba urma lagu mutaysaaurma lagu mutaystaa rabbigeena xaakimae ilayga ka dhigay baan unjeer ku xamdiaya unjeer ku xamdiaya unjeer ku xamdiaya
aad iyo aad ayay si wada jiro ugu mahadsan yihiin nuur xasan nuur bukhaari iyo sidoo kaleeto ibraahim xasan daanduray oo barnaamijkaasi hambalyada iyo heesaha nala socodsiinayay idaacaddii galabnimona waa naga intaas waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah sahra cabdi axmed intaynu mar kale kulmi doonno nabadgelyo